بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين insha allahu tabaaraka wa tacaalaa waxaan filayaa inaynu maraynay kabiirada maaragtay sagaal iyo labaatan altaasicatu waalcishuun oo odhanaysa kabiiradaas uu u baabeeyey imaamu dahabi raximahu ullah almuxallilu waalmuxallalu lahu almuxallil waxa weeye ninka u xalaalaynaya baabkaani wuxuu ka hadlayaa qofta dumarka ah markii lagu furo saddexdeedii dalqadood ay dhammaato oo ay baa'ina noqoto ninkii uma bannaana in uu dib u guursado inay nin kale soo marta mooye sida caadigaa ninka saddex waxa u bannaan saddex wakti buu haysta macnaha mar buu xaaskii furay waa soo ceshan karaa mar labaad haddii uu furo markii saddexaad ka dhammaato khalaas haddaba markaa heerkaa ay gaadho wuxuu u baahan yahay inuunan xaaskii ku noqon karin ilaa ay nin kale iskeeda u guursato oo kabacdi ay soo kala tagaan kabacdi hadday rabaan waa isku noqon karaan haddaba marka waxaa jirta dadku waxay sameeyaan oo guur beena oo aan saxiix ahayn ayaa nin lala heshiinaya war naagtii wakhtigii waa iga dhammaaday baa-inay noqotay inaan ku noqdaan rabaa imana bannaana war niyow naagteedii guurso oo waxa weeye meher aynu samayno kabacdina markaa ii fur markaad aroostid oo aad hal hamayn u tegtid hal mar aad jimaacdid ii fur haddana markaa oo aan saa ku guursado saasaa lagu heshiinayaa labadii qof marka waa taa meesha ay ku soo aroortay oo kabiirada u baabaynayo almuxallil kii wax xalaalaynayey waalmuxallalu lahu iyo kii loo xalaalaynayey wuxuu yidhi saxa waxaa saxiix noqday buu yidhi min xadiidi ibni mascuud imaamu dahabi waxa uu leeyahay waxaa ansaxay oo saxiixa xadiidka cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaa cabdullahi mascuud anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay lacana wuu nacladay ay wuxuu yidhi nacladda ilaahay ha ku dhacdo almuxallila kan wax xalaalaynaya waalmuxallala lahu iyo kii loo xalaalaynayey rawaahu anasaa'i waatirmidi imaamu nasaa'i iyo tirmidi baa xadiidka werinaya waana xadiid saxiixa sida sheikha albaani uu ku saxiixinayo fii saxiixi aljaamic iyo fii irwaa'i alqaliil iyo sunan annisaa'i uu ku saxiixinayo sunan tirmidi imaamu tirmidi markuu xadiidkaa wariyey waxa uu ka yidhi waalcamalu calaa hada alxadiid cinda ahli alcilmi min asxaabi annabiyi sala allahu calayhi wasalam min asxaabi annabiyi sala allahu calayhi wasalam ay macnaha cinda ahli alcilmi ragga ahlu cilmigaa oo culummadu xadiidkan waa ku camal faleen oo way fadwoodeen sida cumar ibni khadaab cuhmaan ibni cafaan cabdullaahi ibni maaragtay camar wa gayruhum wa huwa qowlu alfuqahaa min altaabiciin taabiciintiina saasoo kale ay u fadwoodeen oo way ku raaceen oo mar haddii xadiidkii saxiix noqday haddee qowl kale cid umaba furnaba mar haddii xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sugan yahay oo uu saxiix yahay haddee qof kale qowl umaba furnaba qof kale qowl uma furna wuxuu yidhi wa bihi yaquulu sufyaanu thawri wa cabdullaahi bni mubaarak waashaafici wa axmed wa isxaaq a'immatu ahlusunna waljamaaca weeye oo waa a'immadii selafka ridwaanullaahi calayhim kulligood waxay fadwoonayaan inay xaaraam tahay inuu qofku arrintaa ku dhaco waxaa kaloo xadiidkan xadiid la mida buu yidhi oo isagana laga warinaya caliy bna abi aalib ayaa jira oo midlahu oo maaragtay imaa sunanku ay weriyeen ila nisaa'i imaama abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja weriyey oo isaguna waa xadiid saxiixa oo la macno ah xadiidkaa hore qaala alimaamu adahabi raximahullah wuxuu yidhi markuu xadiidkii keenay wuxuu u cududaarayaa qofka arrintaa jahli ugu dhacay oo waxa weeye aan cilmi u lahayn ama midii u fadwooday mid muqallida oo waxba kala garanaynin oo dadka shiikh isaga dhigaya ayaa u fadwoonaya oo odhanaya waa bannaan tahay sida maaragtay dadka taqliidka acmaa ku dhaqmaya wuxuu yidhi walaakin faacilu haadihi alqaaduura arrintaa xun qofka samaynaya buu yidhi sameeyey oo muqallidun taqliid u sameeya arrintaa ama ruqso bacda almadaahib ay u ruqseeyeen lam yabluqhu nnahyu bishardi waa inaan nahyigu gaarin qofka arrintaas sameeyey oo aan xadiidkaas aqoon u lahayn oo aan loo sheegin oo dad intay u fadwoodeen yidhaahdeen waa la samayn karaa ilaahay waxaa loo rajaynayaa falacalla allaahu maaragtay bicudurihi an yusaamixahu waxaa dhici karta inuu falacala allaahu buu yidhi yacduruhu wa yusaamixu waxaa dhici karta oo maaragtay la rajaynayaa inuu ilaahay iska saamixo waayo sababtu waxa weeye alcuduru biljahli waa qaacido jirta oo diinta islaamka ka mida oo waxa weeye min qawaacid alislaam ka mida haddaba wuxuu halkaa inoogu khulaasaynayaa imaamu dahabi ikhwaani fillaah arrintaani inay tahay kabiira min alkabaa'ir oo aan la oggolayn labada qof oo isqaba waa inay marka hore reerkooda masiirkooda ka tashadaan waa inay ku dadaalaan inaynan talaacub ku samaynin oo ku cayaarin waxa weeye dalqadaha lagu dhawaaqayo laakiin haddii uu ninku isagay arrintaani gacantiisa ku jirtaa hadduu mar uu furo saddex jeer waxa weeye arrintaa waa uga dhammaanaysa ma soo ceshan kara gabadhii ilaa nin kale uu guursado oo iski u guursado ninka kale waa inuu iskiisa u guursadaa labadoodu heshiiyaan kabacdi markaa guur caadiya uu dhacaa kabacdi hadday heshiin waayaan oo kala tagaan markaa ninkii hore waa ku noqon kara laakiin arrin baan tembiihinaya arrintan la leeyahay macnaha saddex jeer waa inuu qofku furaa waa inay saddex wakhti noqotaa ma aha saddex dalqadood oo la israaciyey ma aha matalan ninku inuu yidhaahdo naagtii uu qabay saddexdaadiiba waan kugu furay ama saddexdii dalqadoodba waan kugu furay arrintaasi saxiix ma aha sida sunnaha oo saxiixa waxa weeye oo axaadiidtu sugayso oo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ahayd in hal mar uu qofku furo furriinku hal mar buu dhacaa intaa doontidoo dalqadaa ku dhawaaq laakiin furriinku waa hal mar hal mar ayuu dhacaa kabacdi markaa haddii uu soo ceshado oo mar labaad uu furo oo kabacdi markaas uu laba jeer bay noqonaysaa kabacdi hadduu soo ceshado mar saddexaad hadduu furo khalaas laakiin arrintan bacd alculamaa ay qaateen masaladuna waa masale khilaafiya oo qowl cumar ibna khadaab bay cuskadeen oo yidhaahdeen saddexdaba qofkii israaciya waa baa'ina baa'ina waxaa la yidhaha ay ma soo ceshan kara macnaha waa qowl marka cumar ibna khadaab radia allaahu canhu uu ku ijtihaaday laakiin sida xaqa oo saxiixa oo la raacayo waa sidii xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixaana ku sugnaatay inuu nebigu hal mar ka soo qaaday ninkii yidhi xaaskaygii waxaan ku furay saddexdii dalqadood wuxuu yidhi cesho waan ogahay oo hal dalqaad ayuu ka soo qaaday hal mar marka qofku waa inuu furaa saddex jeer laakiin saddex dalqadood oo la israaciyo waxba kama jiraan sidoo kale waxa uu ku tiriyey imaamu sheikh alhaytami haytami raximahullah zawaajirta markuu ka hadlayey kitaabkiisa azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir isna wuxuu ku tiriyey arrintaani inay tahay min alkabaa'ir oo waxa weeye ay kabaa'ir tahay wa qaala wuxuu yidhi maadaama waa sariix buu yidhi arrintaani inay kabiiro tahay maadaama naclad ku soo aroortay muqadimada markaan u samaynaynay alkabaa'ir baynu ka hadalnay waxyaalaha lagu gartay kabaa'irta inay ka mid tahay inay naclad ku soo aroorto nacladduna waa ibcaadu raxma wuxuu yidhi markaa sheikhu raximahullah wa huwa maxmuulun buu yidhi cinda ashaaficiyi imaamu shaafici agteeda arrintaani waxaa weeye buu yidhi waa markay ku heshiiyaan labada nin marka waxa weeye meherkaani uu dhacayo hadday mar ku soo heshiiyaan oo yidhaahdaan naagtan guurso kabacdina ii fur waxa weeye labadaasi waxay ku dhaceen kabiira min alkabaa'ir oo khatara waxaa nikaaxaasina dambe oo hadduu ninkaa intuu u furo uu mar labaad guursado kii hore nikaaxiisa waxba kama jiraan oo faasiq buu noqonayaa waa zine caadiya wuxuu leeyahay imaamu nakhraci waxaa laga wariyaa inuu yidhi hadday ku heshiiyaan labada nin iyo naagtuba arrintaa ay ku heshiiyaan waa faasiqiin nikaaxa dambena waa baatil wixii ay isugu tagaan labadaa qof oo dambe oo isku noqdayna waxay noqonayaan markaa zino waayo nikaaxoodu ma sugna walciyaadu billaah ilaahay baan ka magangelaynaa kabiirada noocaasa oo aad iyo aad khatarta u ah intaa haddaan uga gudubno kabiiradaa kabiiradaa ku xigto aan u soo gudbayno oo waxa weeye soddonkaa waxa weeye aklulmayta waaddam wa laxmu alkhinziir saddex kabiire ayuu israaciyey meeshaan aklulmayta waa kabiiro waaddam dhiigga in la cabo addamu almasfuux waa kabiiro wa laxmu alkhinziir in la cuno khansiirka hilibkiisana waa kabiiro intaba waxa waa saddex kabiiro u isku keenay aayado sababtuu isugu keenay shiikhuna waxa weeye adillo ayaa jamcinaysa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa daacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna meyta waxaad ku dhahdaa ummadda aniga ma helayo wixii la ii waxyooday ey kitaabka qur-aankaa iyo sunnaha kama helayo qof wax xaaraam ah oo qof cunayo ilaa inay waxaa noqdaan an yakuuna meyta meydkii baa laga bilaabay wa daman masfuuxan daman masfuux waxaa la yidhaahdaa neefka marka la bireeyo oo waxa weeye ugu horreeya dhiigga ka imaanaya oo waxa weeye maaragtay xoogga u soconaya dhiiggaasaa la yidhaha damulmasfuux aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin ama waxa weeye hilibka khaansiirka saddexdaasba xaaraam weeye fa innahu rijzun waa xaaraam weeye ay wasfun shaamil weeye macnaha rijzi waxaa la yidhaha waxaa najaasada oo xaaraamta ayaa rijzi la yidhahdaa haddaba markaa aayaddaani waxay inoo caddaysay saddexdaa kabiiro oo shiikhu halkaa inoogu sheegay saddexduba inay xaaraam yihiin oo minal kabaa'ir ay yihiin tacriifta kabiiradana waxaynu ku soo marnay muqadimadeeda waxa inay ku soo arooraan nas xaaraantinimaynaya hadday wuxuu xaaraam noqoto oo aad samaysid waxaad ku dhacday kabiira min alkabaa'ir wa qaala tacaala sidoo kale ilaahay waxa uu yidhi aayad kale xurimat calaykum almayta waaddam wa laxmu alkhinziir bal fiirsa ilaahay wuxuu yidhi waa laydaka xarrimay oo waxaa laydaka xarrimay ilaahay inaga xarrimay inaynu cunno almeyta wixii meyda iyo dam dhiigga waa laxmu alkhinziir iyo waxa weeye laxmu alkhinziir hilibka khanziirka haddaba markaa waxay leeyihiin culummadu sida maaragtay uu ku keenayo haytami uu ku sharaxayo wuxuu yidhi almeyti waxa weeye fa idaa maata alxayawaanu xadfa anfihi meyd waxaa la yidhaahdaa waxa xayawaanka isagu iskiisa u dhintay ee aan la gowricin ayaa la yidhaahdaa meyd oo caadi u bakhtiyey qof walba waa garanaya meydkaas waa xaaraam qadcan oo waxa weeye in la cuno ilaa lidaruura qof daruura u geysay oo waxa weeye wuxuu kaloo cuno waayey oo gaaja hayso mooye qof kale uma dhowaan karo oo waxa weeye arrintaasi waa xaaraam waa meydkii marka waxaa laga soo reebaa marka meydka oo bannaan oo laga soo reebayaa samaga waa waxa weeye kalluunka iyo jaraadka ayaxa labadaa waxa weeye iyaga meydkoodu waa bannaan yah waayo axaadiis saxiixa ayaa caddaysay marka meydkii labadaasaa laga soo reebayaa kalluunku hadduu meyd yahay oo badda marka laga soo saaro isla markaba wuu dhimanayaa gawracna uma baahna horay baa isaga laga cunayaa isagu gawrac umama baahnaba jaraadkuna waa sidoo kale ayaxa haddee innagu soomaalida waxaa laga yaabaa in la yidhahda ma ayax baa la cunaya ayaxa duula gaajaan inoo geynin oo waxa weeye xoolihii baa inaga batay laakiin waa xalaaloo waa la cunaa oo dad baa cuna waaya ama addamu dhiigga waa dhiigga masfuuxa ah ittafaqa alculamaa calaa taxriimihi inay culammadu waxay isku itifaaqsan yihiin inuu xaaraam yahay oo aan la oggolayn damul masfuux in la cuno dadka qaar baa waxay sameeyaan waxay yidhaahdaan waa isku dawaynaynaa oo waxa weeye dawaa loo cabbeeyaa waxaa waxba kama jiraan wax ilaahay uu xarrimay dawa inooguma jirto axaadiis saxiixaa caddaynaysa wixii ilaahay uu idinka xarrimay dawadiinna ma gelin sidaa daraaddeed haddii mar uu xaaraam noqday dawana ka raadin mayno dhiiggana waxaa laga soo reebaa alkabadu waadixaal waxa weeye beerka iyo beeryarada sida axaadiis saxiixa ku sugnaatay xadiidka cabdullahi ibni cumar iyo waxa weeye way sugan tahay iyadana oo labadaas haddee beerku asalkiisu waa dhiig marka beerka caadigaa weeye laakiin inta dhiigga la fariisiyo beer lagama dhigan karo ee waxaa laga hadlaya waa beerka caadigaa oo ilaahay uu ku abuuray neefka isagu waa xalaal asalkiisana waa dhiig beeryaraduna waa sidoo kale soomaalidu beeryarada ma cunaanba waa tuuraan laakiin waxa weeye xoolaha keenaye iyo gaajo la-aantae waa xalaal ama alkhinsiir khansiirka isaga waxay culammadu isku wada itifaaqsan yihiin inuu xaaraam yahay hilibkiisu xaaraam qadcana yahay amaa harag dhogortiisa iyo waxyaalaha maaragtay waxa kaloo noocaasa waa baab gaara laakiin hadda waxay kabiiradaani ka hadlaysaa hilibka qansiirka qofka kas u cuna inuu ku dhacayo kabiira min alkabaa'ir oo ay arrintaasi xaaraam tahay loona baahan yahay qofku inuu ka dheeraado ilaa khansiirka badda mooye wixii badda ku jira ama qaansiir ha noqdo ama xoolo kale ha noqdo ama malay ha noqdo wixii baddaa aynu ka hello iyada waynu cunaynaa oo waxa weeye isago waa xalaal oo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa aduhuuru maa'uhu alxillu maytatu marka meydka baddu waa xalaal noocii doonaba ha ahaado oo waxa weeye ha ku timaadeen haddaba marka intaasoo dhan waa laynaga xaaraantinimeeyey mar haddii la xaaraantinimeeyey oo qadcan laynooga xaaraantinimeeyeyna waxay noqotay markaa qofka sameeya inuu ku dhacayo kabiira min alkabaa'ir haddaba meydka ayaan wax yar ugu noqonayaa aayadaha qaar waxay ka hadlayaan waalmunkhaniqatu waalmawquudatu waalmutaradiyatu waalnatiixatu wamaa akala asabuc ilaa maa dakaytum waxyaalaha noocaasoo dhan oo meyd ku dhintay oo waxa weeye maaragtay ama meelha laga soo tuuro ama mid kale ha hardido ama ha lagu dhufto wax oo markaa naftu ah ka dhacdo waxaasoo dhan waa meyd ilaa neefkii la gowraco isagoon weli naftii ka dhicin mooye haddii neefkii maalan waxa weeye waraaba cuno ama bir lagu dhufto oo intaan naftu ka dhicin la gowraco oo gawricii uu haleelo markaa waxay noqonaysaa xalaal buu noqonayaa waayo waa la gowracay waxaa kaloo isagana laga soo saara oo laga soo reebaa meydka haddii neef inta la gowraco hadhow janiin uu ka soo baxo ilmo ka soo baxo neefkii waxa weeye dee ka isagana waxay u noqonaysaa gawrac bay u noqonaysaa oo maalan ri dhalaysa baa la gowracay ridii markii la qalay neef ilmaha ka soo baxay ilmihii waa waa dhimanayaa naftii waa ka dhacaysaa meyd buu noqonayaa laakiin gawriciisu waa gawricii hooyadii oo waxa weeye gawrac kale uma baahna haddaba arrimahaasoo dhan qofka bilowaandigaa waxaa la rabaa inuu ka dheeraado sidaa daraaddeed marka waxaynu ogaanaynaa hilibka maanta dadka gaaladaa ay qalaan oo waxa weeye ay sida ku qalayaan dariiqo aan sharci ahayn oo waxa weeye ay dilayaan oo ayna gowracaynin dhiiggii laga keenaynin inuu bakti yahay baynu ogaanaynaa oo qofka islaamkaa la rabaa inuu ka dheeraado noocuu doona ha noqdo ama digaag ha noqdo ama xoola ha noqdo wuxuu doonaa ha ahaado mar haddaan la gowricin bannaankaa laga marayo qaala alimaamu dahabi raximah llah wuxuu yidhi faman tacamada akla daalika ligayri daruura qofkii waxaan la soo sheegay cuna meydka ama dhiigga ama qaansiirka waxaa la mid ah oo ilaahay kaa xaaraantinimeeyey oo aan daruura u haynin fa huwa min almujrimiin waa mujrim weeye dembi badan buu galay xadkii ilaahay buu ka gudbay uuna malayn maya buu yidhi qofkaas inuu muslim yahay qofka kas u cunaya khaansiir u malayn maya buu yidhi qof muslima oo ashahaadanaya inuu u kasayo kas u cunayo qaansiir khansiir inuu kas u cunayo ilaa inuu sanaadiqa yahay mooye zandiiq inuu yahay zandiiqu waxa weeye waa dadka qarsanaya gaalnimo islaamnimana muujisanaya waa munaafiqiin wey ilaa inuu zindiiq yahay mooye waxa weeye ma u malaynayo qof muslima oo islaamnimadu dhab ka tahay inuu hilib khansiir cunayo way dhici kartaa qofka muslimkaa inuu khamri cabo oo way dhacdaa laakiin khansiir inuu cuno qof muslima oo ashahaadanaya waa arrin dhaqanka islaamka aad ugu adag waayo wuxuu leeyahay wa fii nufuusi almu'miniin ana akla laxma alkhansiiri acdam min shurbi alkhamr qofku inuu khansiir cuno iyo inuu khamri cabo labaduba waa kabiira min alkabaa'ir laakiin waxaa sii daran inuu khansiir cuno ayaa aad iyo aad u sii daran marka waa in arrimahaasoo dhan laga dheeraado oo aad iyo aad la isaga ilaaliyo wuxuu yidhi wasaxa waxaa saxiix noqday buu yidhi anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi laa yadkhulu laa yadkhulu aljannata laxmun nabata min suxtin jannada ilaahay ma gelayo qof hilibkiisu uu ku koray ay laxmu nabata macnaha jirkii ku koray min suxtin wax xaaraama annaaru awlaa bihi naar ayaa u xaq leh oo waxa weeye naar inuu qofkaasi galo ayaa waxa weeye maaragtay uu u xaq leeyahay oo naar buu gelayaa macnaha xadiidku waa inoo soo hormaray oo hadda ka hor baynu soo sharaxna waa inoo soo hormaray waana xadiis saxiixa oo waxa weeye maaragtay sugan oo waa inoo soo hormaray haddaba marka qofku inuu cuno wax xaaraam ah suxtigu waa xaaraam wax xaaraama inaa cuntid waa arrin aad iyo aad u khatara wuxuu yidhi waqad ajmaca almuslimuun muslimiintu waxay ku ijmaaceen calaa taxriimi alacab allucab binnardi waxay ku ijmaaceen buu yidhi muslimiintu in lagu cayaaro bahalka nardiga la yidhaahdo waa dumadda iyo wixii la mida baalahan ay cayaaraan dumnadda ama laadhuuga ama waxa la mida wey waxaana kugu filan buu yidhi macnaha oo kuugu filan inay arrintaasi xaaraam tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu yidhi oo nebiga ka sugnaaday man laciba qofkii cayaara binnardashiir waa dumnadda weeye ay cayaaraan fa ka'annamaa sabaqa yadahu waxuu la mid yahay qof gacanta geliyey fii laxmi alkhanziir wa damihi laxmi khanziir oo waxa weeye hilib khansiir qof gacanta la galay iyo dhiiggiisii ayuu la mid yahay buu yidhi xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo imaamu muslim ayaa werinaya min xadiidi burayda ibnu xuseyn ayuu ka werinaya haddaba markaa qofka muslimkaa waxaa laga metelay inuu u dhowaado baalaha dumnadda iyo waxa la mida oo lala cayaarayo oo maalaayacniga wuxuu la mid yahay qof aan cunin khaansiir laakiin gacanta geliyey oo taabtay hilibkiisii iyo dhiiggiisii haddaba halkaa waxaa ka ogaanaynaa inuu khaansiirku aad u xun yahay waxyaalahan dumnadda iyo waxa noocaas oo lagu cayaarana inay wax aad iyo aad u khatara tahay loona baahan yahay in laga dheeraado oo aad iyo aad looga dheeraado sidoo kale sheekh haytami raximahullah wuxuu ku tiriyey isagana arrimahan saddexdaa isaguna kabaa'irtuu ku tiriyey oo wuxuu yidhi inay kabiiro tahay waxa weeye laa shakka oo wax shakiya kuma jiraan buu yidhi maadaama adilladan oo dhan ay caddaynayso inay maaragtay ilaahay uu xarrimay arrimaha noocaasa jayid jayid insha allah waxaan ku daraynaa kabiiradan soo socota oo soddon iyo kow waxa weeye cadamu tanazuhi min albawli inuunan qofku iska ilaalin kaadida wa huwa shicaaru nasaara buu yidhi imaamu dahabi raximahullah qofku inuunan kaadida iska ilaalin waa kabiira min alkabaa'ir qaala allahu tacaala wa hiyaabaka fadahhir ilaahay waxa uu yidhi markuu nebiga la hadlayey dharkaaga daahiri oo dharkaaga nadiif ka dhig wa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu soo maray labadii qabri wa marra biqabrayni laba qabri buu soo maray markaasuu wuxuu yidhi innahumaa yucadabaani waa la cadaabayaa labadan qabri dadka ku jira wamaa yucadabaani fii kabiir loomana cadaabayo wax weyn ay macnuhu waxa weeye wax ku weynaa oo ay isaga tegi waayeen ma aha ma aha macnaha xadiidku kabiiro kumay dhicin maaha ee waxa weeye arrin markii ay iska dayn kareen oo ku fududayd inay iska daayaan ayay iska dayn kari waayeen waayo riwaayadaha qaar odhanaya belaa innahu la kabiir waa arrin kabiire ah oo waxa weeye aad u kabira wuxuu yidhi nebigu amaa axaduhumaa midkood miyaa labadooda midkood fa kaana laa yastan laa yastansihu min bawlihi iskama ilaalin jirin yastansihu min bawlihi ay kaadidiisa iskama ilaalin jirin oo iskama dhowri jirin riwaayadaha qaar waxay leeyihiin laa yastatiru min bawlihi ayay u badan yihin wuxuu yidhi wa ama alaakharu fa kaana yamshii binnamiima wuxuu u socon jiray namiimada isku dirka namiimaduna waxa weeye waa naqlu lkalaami ila alghayr inaad hadalkii uu qof ku hadlay inaad qof kale u geysid adiga oo doonaya labadaa qof inaad isku dirtid hadalkii uu qofkaani ku hadlay matalan qof baa qof hadal ka sheegay hadalkiisii baad qaadaysaa waxaad u geynaysaa qofkii kale adiga oo doonaya labadaa qof inaad isku dirtid markaa waxa weeye fasaad uu ka yimaado muttafaqun caleyh xadiidkuna waa xadiid muttafaqun calayh oo bukhaari iyo muslimba ay werinayaan min xadiidi cabdullaahi bni cabbaas radia allaahu canhuma wuxuu yidhi markaa shaykhu raximahullah imaamu dahabi wuxuu yidhi walaakin akharu turuq hiya fi saxiixayn axaadiidtan xadiidkan sida duruqdiisa ku imaanaysa oo saxiixaynka iyo bukhaari iyo muslim lihada alxadiid xadiidkan wuxuu ahaa fa kaana laa yastatiru min bowlihi kaadidiisa iskama uunan asturi jirin ay macnaha iskama ilaalin jirin weeye tanazuh iyo asturaad iyo kulli waa isla mid kaadida qofkaasi iskama dhowri jirin xadiidka kale anas ibni maalik radia allaahu canhu laga warinayo waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam qaala wuxuu yidhi rasuulku tanazahu min albawli war kaadida iska ilaaliya oo iska durkiya oo iska ilaaliya kaadida sababtu waayo fa inna caamata cadaabi alqabri minhu cadaabulqabriga waxyaalaha ay ka yimaadaan waxa ugu badan ay asbaabta cadaabulqabriga dadka dhaxashiisa oo lagu cadaabaya qabuurahooda waxa ugu badan waxa weeye waa kaadida oo aan la iska ilaalin rawaahu daaruqudni imaamu daaruqudni baa weriyey waana saxiixun bishawaahidihi waa xadiid saxiixa oo sheikha albaani ku saxiixinaya fii irwaa'i alqaliil laba boqol iyo siddeetan raqamkaa iyo fii saxiixi aljaamic saddex kun iyo labo haddaba markaa xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuuna ina tusayaa oo inoo caddaynayaa inaynu iska ilaalinno inay waajib tahay in kaadida la iska dhowro una fiirsa ciwaanka shiikhu habku u ciwaanay uu ciwaanka u baabeeyey wuxuu yidhi cadamu tanazuh min albawli wa huwa shicaaru nasaara qofku inuunan kaadida iska ilaalin gaaladaa lagu yaqaanaa intuu iska kaadshu iska dhaqaaqayaa isagoon waxna iska tirin waxa weeye maaragtay aan ka istijoonin ayuu iska dhaqaaqayaa intuu iska kaadsho haddaba markaa waa dhaqankooda iyo dabeecaddooda waayo dahaaradii ilaahay uu ku waajibiyey ma ilaalinayaan sidoo kale waxa uu leeyahay haytami fi fi zawaajir markuu ka hadlayo waxaynu ogaanay buu yidhi oo axaadiidtaa laga ogaanayaa oo ay sariix ku tahay qofka aan kaadida iska ilaalin inuu ku dhacayo kabiira min alkabaa'ir culamo badan baana saas ku caddeeyey buu yidhi waxaana ugu horreeyey buu yidhi oo culammada xataa uga sii hormaray imaamulbukhaari raximahullah fa innahu bawaba baaban baab ayuu u baabeeyey kitaabkiisa oo wuxuu yidhi baabun min alkabaa'ir min alkabaa'ir buu yidhi markuu baabkii uu baabeeyey waxaa kabaa'irta ka mida buu yidhi allaa yastan allaa yastansihahu min albawl kaadida inaan la iska ilaalin ayaa kabaa'irta ka mida haddaba markaa arrintaasi waadix weeye waa in la iska ilaaliyo oo aad iyo aad looga dheeraado sababtu waxa weeye qofku hadduunan kaadidii iska ilaalin hadda salaaddiisii waa hayru maqbuula waayo u fiirsa qowlka imaamu dahabi waxa uu ku khatimay kalaamkiisi wuxuu yidhi humma intaa ka bacdi inna man lam yaxtaris buu yidhi qofkaan iska ilaalin oon iska dhowrin min albawli fii badanihi jidhkiisa aan ka ilaalin wa hiyaabihi aan dharkiisa ka ilaalin fa salaatuhu hayru maqbuula salaaddiisii maqbuul ma noqonayso waayo sababtu waxa weeye shardu salaa waxaa ka mid a addahaara dahaaradana saddex arrimood bay ku imaanaysa waa inaad jidhkaagu daahir yahay dharkaaguna daahir yahay booska aad ku tukanaysidna uu daahir yahay intaa haddii aadan la imaan dahaaradii lama ad imaan mar haddaadan dahaaradii la imaanna shardi baa kaa maqan oo waxa weeye salaadaadii maqbuula ma noqonayso saxiixa wallaahu aclam in sha allahu tabaaraka wa tacaala intaa ayaan ku joojinaynaa qofkii wax su'aala ka qaba intaan sharaxnay waa weydiin karaa in sha allah hadii rabbiin